الحمd للh نحمdه ونsتعiنه ونsتغفiره ونعuudu bاللh min شhروuر أنفuسina وmin سيئaaت أعmاalina maن يهده الlه falaa مضل لah وmaن يضلل falaa hadiya lah وأشhهadu an laa إلaha إlا الlه وaxdah laa شhariika lah وأشhهadu أنa محamdا cabdه وrasuuله اllهma صل عlى محamd وعlى آlه وأصxaabه wman tabicahum bixsaan ilaa ywmi اddiin ama bacd faslun fii axkaami salami horumarintii axkaamteedii uu fasal u yahay salamna waa la yidhaah salafna waa la yidhaah waana isku macne salam iyo salaf waxaa loola jeedaa oo macnaheedu uu yahay baycu shayin mawsuufin fi dimma saasaa loola jeedaa xagga luqada salam iyo salaf labadaba waa la yidha waa isku macni asalaam wasalaf waa isku macni xagga sharcigana waxaa loola jeedaa baycu shayin mawsuufin fi dima waa in shay la gado shaygaasoo qofka mas-uuliyaddiisa lagu leeyahy macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofkii lacagta watay qofku badeecada ka rabay iyo waxaa wadaa qofna lacagu wataa qofna badeeco aa laga rabaa marka qofkii lacagta bixi lahaa wuxuu leeyahay waxaan kaa rabaa shayga sidaas ah oo sidaas ah oo sidaas ah oo sidaas sifaad marka la tilmaamo shaygii uu jahaalada ka baxayo oo uu noqonayo shay cad oon hadhow laysku khilaafi karin uu tilmaama shayga sidaasaan kaa rabaa waqtigai hebelaan kaa rabaa makaan hebelaad iigu keene lacagtiisina waata salam aa la yidhaahdaa hormaris ama salaf waa isku mid lacagti waa in goobtaa lagu qaadana badeecadii qofkaas dimadiisa ama mas-uuliyaddiisa ay saaran badeecadii waqtigii la gaaro ayuu meeshii keenaya salamaa la yidhaah arkaanu leeyahy wa arkaanu salami khamsatun arkaanu leeyahy oo lagama maarmaana in la fahmo muslimun waa isim faacil muslimun laamtu waa hoos dhiganta wa muslamun ilayhi waa ism mafcuul muslamun aa laleeyahy wa muslamun fiihi waa ism mafcuul wa ra'sulmaali wasiiqatun waa shantaas shantaas rukniyuu leeyahy muslimun wa muslamun ilayhi wa muslamun fiihi wa ra'sulmaali wasiiqatun waa shan qofka lacagta dhiibaya waxaa lahaa muslim waa midkii hormarinayey qofka lacagta dhiibaya muslim aa la yidhaah waa kii hormarinayay lacagta oo sallimayey muslamun ilayhi waa qofka lacagta loo dhiibayo badeecada laga rabo muslamun ilayhi aa la yidhaah waa qofkii loo hormariyey wa muslamun fiihi waa badeecada oo laga doonayo qofkaas inuu keeno oo lacagtan uu u qaatay darteed muslamun fiihi alha waa kii wax lagu hormariyey badeecadii darteed lacagta loo hormariyey wey wa ra'sulmaali waa lacagta laftirkeeda wa ra'sulmaali waa lacagta oo horay loo dhiibaayo wasiiqatun waa hadalka lagu wada hadlaayo waa qabuulki iyo iijaabkii waa hadalka lagu wada hadlaayo waa siiqadu waa qabuulki iyo iijaabkii ijaabkii iyo qabuulkii wey shantaas rugniu leeyahy muslimun waa qofka lacagta hor marinaya oo dhiibayo le lacagtan qaado badeeca waqti hebel ii keen muslimun aa la yidhi waa isim faacil wa muslamun ilayhi kan loo hormarinaayo waa kan lacagta qaadaa oo badeecada lagu leeyahay oo laga sugayo badeecada wa muslamun fiihi waa badeecada la sugayo oo la rabo inuu keeno lacagtanba ayadaa loo baxshay darteed wa ra'sulmaali ra'sulmaalka waa lacagta la dhiibaayo laftirkeeda waa samanka la dhiibaayo horay loo dhiibaayo oo laleeya lacagtan qaado badeecadaasaan kaa suga wasiiqatun waa hadalka lagu wada hadlaa waa iijaabka iyo qabuulka shantaas rugniu leeyahy haddaan shanta la fahmin hadha waa isku qasma faslun fii axkaami salami salamka axkaamtiisii uu fasal yahay wayasixu waa ansaxaya asalamu salamkii xaalan xaalo xaaluu yahay wa mu'ajalan mid la muddeeyey xaaluu yahay hore waa ku ansaxa haddaad ii keeni waa xaalo mid la mudeeyey bil kadibaad ii keene laba bilood kadibaad ii keene waa waa muajel labada waa ku ansaxa xaalan waa muajalan xaaladu waa haddaad ii keeni wa muajalkuna waa mid muddo loo qabto dib loo dhigay labadaba waa ku ansaxa wayaصixu salmu salmkii waa ansaxa xaalan xaalo xaaluu yahay wa muajalan mid la dib dhigay oo la mudeeyey xaaluu yahay fii maa shaygu ku ansaxaa marka fii maa shaygan waa shuruud shaygan oo badeecada ah shayga badeecada ah oo la leeyahay qofkan ta lacagta qadato keen oo muslimu fiihiga aan ku magacawnay shuruud laga rabo wey fii maa shay ayuu ku ansaxaa shay ayuu ku ansaxaa takaamala ay ku dhammaystirantay fiihi shayga dhexdiisa khamsu sharaa'ida shardiyaalo shan ah shan shardi waa in laga helo muslimu fiihiga shan shardi shan shardi shay ay ku dhammaystirantay shaygaas waa inuu yahy waa muslimu fiihiga waa badeecada qofka laga sugayo oo lacagta loo siiyey oo la yidhi lacagtan qaadee shaygaas keen shan shardi waa inay ku dhammaystiranto fii maa shay ayuu salamkii ku ansaxaa takaamala uu ku kaamil noqday fiihi shayga khamsu sharaa'ida an yakuuna muslamu fiihiguwa inuu yahay maطbuuطan mid la koobay bisifati sifa lagu koobay an yakuuna ismu yakuunu waa muslamu fiihigi almuslamu fiihigi wey an yakuuna waa inuu muslamu fiihigu noqdo maطbuuطan mid lagu koobay bisifati sifo sifada oo ujeeddadu isku khilaafaydoo qiimuhu isku khilaafaa dhammaan waa in sifadaas la koobo si jahaaladii meesha ay uga baxdo jahaaladii si ay meesha uga baxdo haddee sifaadda sida loo tilmaamaa oo loo tilmaamaa in shaygii la gaarsiiyo wax aan la heli karinna lama ogola wax la heli karaa la rabaa laakiin waxaa la rabaa tilmaam shayga jahaalada ka saarta oon hadhow la isqabqabsan karin badanaaba haddaad aragto isqabsiga ganacsi waxaa ka horeeya marka horeeto wada hadal aan caddayn halkaasaa musiibadu ka timaada ee war cad marka hore haddii meel laysla dhigo marka dambe laysma qabo karo haddii laysqabtana kala bixid waa furuudda marka waxaa la rabaa kow in muslamu fiihiga shayga badeecada qofka laga sugaya sifaad oo ay isku khilaafaan qiimuhu sifaadaas waa in lagu koobo oo sifaadaas lagu caddeeyo waa shardigii koobaad wa an yakuuna muslamu fiihigu waa inuu yahay jinsan jinsi jinsigoo lam yaqtalid uusan dheehin bihi jinsiga hayruhu isaga kayrkiisa hal jinsi waa inuu yahay dhowr shayoo laysku daray waa inuusan ahayn sida xalwo oo kale xalwadiioo kale lama ogola xalwan ka rabaa baaf xalwaahan kaa rabaa oo shan iyo toban kiilo ama labaatan kiilo lacagtiina waatan eberwa xalxalwadu meeqa shay ka koobanta saliidaa lagu daraa ama subagaa lagu daraa sonkoraa lagu daraa wax kaleoo waxgaduudinayaa lagu daraa intaasoo shay shayaalka lagu daraana shayaal laysla yaqaan maaha oo shayaal hadday shayaalku laysla yaqaan kaasu intaasoo kiiluu noqaa intaasuna kaasuna intaasu noqaa kaasuna intaasu noqona waa ansixi laheed laakiin wixii wax laysla wada yaqaan maaha midba qadar aan la oqoonu noqon doonaa ma banaana xalwa haddaad gadayda lacag iskama hormaraydi hoo xalwadan meeshan hoo baa kaa siistay saas u gado laakiin lacagtan qaadee xalwan kaa suga eber waa ma ku ansaxdo ayadu maxaa waa shayaal la isku daray hal shay maaha shaygan lacagta loo horumarina hal shay inuu yaha la rabo amase shayaal dhowr ah oo mid walba qadarkiisa la yaqaan waa inuu yihi marka waxaan idhi xalwadiiya halkaas ka baxday walam tadkulhu naaru dadna waa inaysan gelin lixaalatii la bedelidiisa waana inaysan ahayn wax dab inta la saaray la bedelay oo dabka loo saaray in lagu bedelo sida karina loo saaray in lagu kariyo intaasoo saxan oo badan oo bisilan kaa raba lacagtiina waatan maya badan ii karidhe markaad karidaan kaa gada doonaan laakiin salamka kuma ansaxo dab wax inta la saaray loo saaray in dabkaas lagu bedelo oo waxawaay in lagu kariyo ama lagu shiilo ama lagu salo everway macnaa dabku heerku wuxuu noqon doono lama yaqaan ma guba doonaa ma ma hagaagi doonaa siduu noqon doono lama yaqaan laakiin dab haddii loo saaray litamyiis shaygan in lagu kala saaro waa ansaxaa sida subagii oo kale subaga dabaa la saara subaga oo caanaha laga ruxo subagaas dabaa la soo saaray marka waxaa lagu kala saaraya isagii caanaha dabkaas waxaa loo saaraa litamyiis maaha lilixaala waa in lagu kala soco isagii caanaha marka wixii dab loo saaray litamyiis ama malabkoo kaleeto dadaa dab saara isagana si wax looga saaro marka wixii dab la saaray oo loo saaray litamyiisi baax waa wansaxa laakiin lilixaalati maya sida karin iyo shiilid iyo waa shardi kale marka meeqaan maraynaa waa inuu madbuud bisifa yahay waa inuu jinsi yahay aan wax kale dhex gelin waa inaan dabgelin liixaalatihi waa saddex shardi aan maraynaa shardiga afraad wa anlaa yakuuna waa inuusan ahayn mucayanan shay mucayan ah walaa min mucayanin mucayanna waa inuusan ka mid ahayn lacagtan hoo qaado beertan liinta kaaga baxayda aan kaa rabaa intaasoo kiintaal eber wey ma ansaxdo beerta inay baxayda ayaa kuu sheegay hadday bada ka war mucayan lama ogolo beertan kuu baxayda liinta kaaga baxayda ama sisinta kaaga baxayda ama geleyda kaaga baxayda aan boqol kiintaal kaa raba lacagtiina waa tan ama beerta wixii kaaga baxa aan toban kiintaal ka rabaa eberwe waxaa laga rabaa inta lacagta hormarido inaad tiraahdo intaasoo kiintaala liinaan kaa raba ama cirka ka keen ama dhulka ka keen adaa yaqan meelad ka keeni ama beertaada ka keen ama beer kale ka keen laakiin waktiga hebel ah oo beeruhu soo go-aan aan kaa rabaa dhe si beecu kuugu ansaxo laakiin beertaadaana tir beertiisu hadday gubato ka hor beertiisu hadday ba'do ka hor handaadku qaado beertiisa miya waxay noqoyda la yaqaan shay mucayana waa inaysan ahayn markabka soo socda markabka soo socda gawaarida saaran gawaaridaasaan kaa gaday eber wey ma ansixin markabku inuu nabad iman ayaa kuu sheegay waxaad tidhahdaa gaariga anigaad iga taqaan wakti hebelana kuu keena waana nuucaas meeshaan rabaan ka keeno ama markaba isaan ama dhulka ii joog laakiin markabka soo socduu saaran yaha waa eber beertaanu ka baxa waa eber ma ansaxo ma ku ansaxayo waxaa la rabaa shay mucayana inaan farta lagu fiiqin oon la dhihin shaygaas weeye shay mucayanana waa inuusan ka mid ahayn mas-uuliyadda waa in la saaro dusha qofka meeshuu ka keena asagu taale waa shardigii afraad walaa yakuuna waa inuusan ahayn mucayanan walaa yakuuna almuslimu fiihi aan tilmaamaynaa muslimu fiihigu waa inuusan ahayn mucayanan walaa min mucayanin shay mucayana waa inuusan ka mid ahayn baqaarkan badalka ku jiraan kaasiina uu ka mid yahay maya waa inuusan ka mid ahayn waa inuusan ka mid ahayn marka walaa min mucayanin a shardigii shanaad laga dhig walaa min mucayanin mucayan waa inuusan ahayn walaa min mucayanin waa inuusan mid mucayana ka mid ahayn markabka gawaarida saaran aan mid kaa gada ama raashinka saaran aan qayb kaa gada ama dharka saaran aan qayb kaa gada ama liinta beerta ka soo goyda qayb ka mida waa inuusan shay mucayana ka mid ahayn waa inuusan shay mucayana wada ahayn shantii shardi saasay ku dhammaadeen uma lisixati lmuslami fiihi muslamu fiihiga ansixidiisa amaaniyatu sharaa'ida shardiyaala sideedaha u sugnaadeen haddana muslim fiigiya lagu laabto nusqooyinka gabal sidaasaa ku qoran uma lisixati lmuslami fiihi nusqooyinka gabalna waxaa ku sugan wayasixu salaamu biamaaniyati sharaa'id salamku wuxuu ku ansaxayaa sideed shardi marka nusqadan annaga haddaan aqrinayoo ah uma lisixati lmuslami fiihi in mudaaf loo soo qadaraa lagu qasban yahi maxaa yeelay sixada iyo sixaala'aanta acyaanta caynta looma nisbeeyo ee waxaad tidhaahdaa uma lisixati caqdilmuslami fiihi muslamu fiihiga caqdigiisa ansixidda uu ansaxaa amaaniyatu sharaa'iddaa u sugnaadeen sideed shardiyaa u sugnaatay markaasuu ansixi karaa caqdiga muslimu fiihi haddii kale caqdigaasu ma ansaxayo saasaad leedahay caqdigaasu ma ansaxayo nusqada kale iyadu uma baahna nusqada kale uma baahna iyadu taqdiir oo ay ku sugan tahay wayasixu salaam maxaa yeele salamku waa caqdi salamku waa caqdigii marka iyadu taqdiir uma baahna sideed shardi ay ayuu ku ansaxaa wahiya sideedii shardi an yasifa waa inuu tilmaamo qofka muslimka ilaa waxa weya shaygiyaa la tilmaama qofka muslimu ilayhiga waa qofka laga rabo muslimkuna waa qofka lacagta dhiibay soo maaha marka kan lacagta dhiibay kan lacagta dhiibaya shaygan waa inuu tilmaamo oo uu doonayo waa inuu tilmaamo waa qofka muslimka ahaa tilmaamo oo lacagta hormarinaya wahiya shuruudii an yasifa muslimku waa inuu tilmaamo hu muslamu fiihiga shayga badeecada uu rabo waa inuu tilmaanto bacda dikri jinsihi jinsigiisa sheegiddiisa ka gadaal iyo wa nawci nawciisa horta marka hore wuxuu sheegaa jinsiga badeecada maalan addoomma hadday tahay wuxuu leeyahay cabdi uu leeyahy kadibu haddana wuxuu sheegaa nuuca ilaa cabdi waa badan yahay ma turkiya mar yuruba ma xabasha midka uu rabo cabdiga uu rabo uu leeyahay cabdun turkiyu ama cabdun ruumiyu amase cabdun xabashiyu markaa cabduntu waa jinsigii turkiyun hadduu yidhi ama ruumiyu yidhina waa nuucii khalaas markaas kadibuu tilmaama uu leeyahay waa waa mid lab ah oo mudaker ah ama waa mid mucanafa waa mid dheer waa mid gaaban dhirirhaan oo kale waa inuu heerkaas joogo gaabna ahaan da-da uu jiro oo kale waa inuu sidaas oo kale yahay markaas kadibuu tilmaama markuu sheego jinsiga oo cabdi ah iyo nuucii oo ah ruumi oo kale markuu tilmaamo kadibu sifaada kale uu tilmaama maalan xayawaan uu yahay oo kale geel uu leey markuu geel xoolo neef xoolaa u leey haddana waa inuu sii tilmaamo nuucii yidha geel geeli markuu tilmaamo kadib tilmaama uu leeya waa hal ama waa rati kadibuu da'dii sheega kadibuu midabkii sheega kadibuu muuqaalkiisii sheega kadib marka laakiin jinsiga nuucu hormarina wahiya shuruudii an yasifa muslimkii waa inuu tilmaamo hu muslamu fiihiga bacda dikri jinsihi jinsi lmuslami fiihi muslamu fiihiga jinsigiisa markuu sheego ka gadaal iyo wa nawcihi nawci lmuslami fiihi muslamu fiihiga nuuciisa markuu sheego kadib wuxuu ku tilmaamaa bisifaati sifaat allatii sifaada yakhtalifu uu isku khilaafo bihaa sifaada ahamnu lacagta sababta sifaadda oo qiimuhu ku kala duunaado uu sheega si shayga loo garto waa shardigii koobaad shardigii labaad sideed shardiya la yska rabaahe wa an yadkura waa inuu sheego qadraw qadarkiisa bimaa shayna uu ku sheego yanfii anfinayo aljaalata jahaalada canhu can ilmuslami fiihi shayga muslamu fiihiga wax jahaalada ka anfina waa inuu ku tilmaamo oo qadarkii waa inuu sheego maalan wax la beego hadduu yahay inta koomba uu yahay intuu galaasiyuu sheega wax la miisaamo hadduu yahay inta uu kiilayuu sheega wax la tiriyo hadduu yahay cadadkiisuu sheega wax la dhudhumiyo ama mitir ama yaardi la saaro intuu yahayuu sheega waa inuu shaygii tilmaan qadarkiisii sheego wax walbaaba wax lagu qadaray leey wax waa la kiileeya wax waa la koombeeya wax waa la tiriyaa wax waa la mitiriyaa waa inuu qadarkiina sheego bimaa shay ayuu sheegaa yanfii anfinaya aljahaalata canhu can ilmuslami fiihi shayga muslamu fiihiga jahaalada wax ka saaraya shardigii saddexaad wain kaana hadduu yahay wain kaana hadduu yahay salamkii mu'ajalan mid la muddeeyey salamkii hadduu yahay mid la muddeeyooo hadda aan la baxayn een la dibdhigay dakara wuxuu sheegaa waqta maxilii waqtiga uu xaaloobayo waqtiga oo qofkan inuu bixiya laga rabo waqta uu xaaloobayo waqta xuluulihi uu sheega waqtii hebelaan aad ii keene uu leey waqtii hebelaad ii keene bilhebla bishu markay intaas tahay waqta maxilihi xaaloobidiisa waqtigiisuu sheega waqti uu xaaloobayo ayuu sheegaya wuxuu kaloo sheegayaa dakara wuxuu sheega waqta maxilihi sheegaa sax waqta maxilihi ayuu sheegaya shardiga afraad shardiga afraadle wa an yakuuna waa inuu yahay muslamu fiihiga mawjuudan mid la helayo cinda alistixqaaqi waqtiga xaq loo yeelanayo la mudanaa filqaalibi sida badan waxaa la rabaa shayga badeecada oo la sugayo waqtiga lagu ballanaa badeeco la helo waa inay tahay midhaha geedaha ka baxa kuwaba xilliyay soo baxaan kuwaba xilli la yaqaanay soo baxaan xillina lama helo sida badan haalibkaana lagu xisaabtamaahe wax kayru haaliba ma lagu xisaabtamaayo haalibka lagu xisaabtama maalan waktiga annagu hadda aan ku jirno carabiga shitaa'a la yidhaah waktigan aan hadda ku jirno dayru dhammaatay gugiina la sugayo shitaa'a la yidhaah waktigaas rudabku sooma go'o timirta rudabka waktiga sooma go'do haddaad marka tidhaahdo shitaagiyaan rudab kaa raba oo aan sida khaalibkaana aan la helin ma ansaxayo xeela waxa lagu ballamaya wax qaldanbaa inkastoo hadda waktiyo aan rudabku soo geyn rudab hadda waa la helaa oo hadda waktiyadii hore waxba iska bedelay sababtuna maahan beertu bixideedu isma bedesho ee waxaa isbedelay qalab wax lagu kaydiyaa la hela hadda waxay samaynayaan mar alla markii rudabku soo go'o ayaa faranjiyeer helagelinaya rudabnimadiyaa lagu baaqi yeela marka wakti dheer wakti dheer haddii marka sidaas ay noqoto oo rudabkii waktigii uusan soo go'i jirin la kaydiyey oo wax la helaya uu yahay beex waan saxa ee waxaa la leeyahay wax kasta oo waktiga lagu ballamayo sida qaalibka aan la helin midhaha mid walbaa waktigu soo go u leeyay hadday waktigaas aan la helin ma ansaxay beecaas waa shardi shardi weeye waxaa shardiga afraad uu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay muslamu fiihigu mawjuudan mid la hela cinda alistixqaaqi mudashada agteeda filqaalibi sida badan wa an yadkura waa musami ficilku majhuul maahan wa an yadkura waa inuu sheego mawdica qabdihi meesha uu ku qibloona meesha uu ku dhiibayo meel heblaad iigu keeni waa inuu yidhaahdaa magaala heblaad iigu keeni meesha uu ugu keenayo meeshaas waa inuu magacaabo waa inuu sheego waa inuu sheego meesha uu ugu keenayo laakiin waa goorma meesha marka la magacaabaa waa haddii meesha ay caqdiga ku galayaan meel wax lagu kala qaato maaha diyaaradayba saaran yihin markay caqdiga galayaan hawaday ku jiraan amase mar kalay saaran yihin badday ku dhex jiraan meeshaas meel badeeca lagu kala qaato maaha o shardi kale marka meesha la sheegaa meeshu hadday xaataa meel wax lagu kala qaato tahay laakiin shayga qaadida la qaada uu qarash u baahan yahay ayadana waa in lagu ballamo siaan hadhow muran uga imaan adaa xamaaligii lagugu leeyahay iyo laygumala shaygu shay qaadidiisa qarash ay ku baxayda hadduu yahay laazim waa in la sheego meesha lagu kala qaadana si aan xamaal looga murmin oo laha mereble adaa keena haddaan shaygu shay maba ahaanba xamaal lagu bixiyo maalan waa wax yaroo fududoo jeebka lasaga rito badeecada qofkan laga suga laakiin meesha lagu wax lagu kala gataan ahayn meel wax lagu kala qaadan jiray asaalad diyaarad korkeeday saaran yihin shan bilood kadib waa lagu ballan hadhow maalin walba bay diyaarad waa saaran yihin maya ama markaba isla saaran yihin meel heblaad iigu keenu leey marka laba gooraa loo baahan yahay meesha in laysla sheego waa haddii wuxuu qiimo lagu xamaalayo iyo meesha caqdiga lagu galay haddaysan meel wax lagu kala qaato ahayn labada goorba waxaa loo baahanya mawdica in la sheego wa an yakuuna hamanu macluuman shardigii lixaad weeye wa an yakuuna hamanu lacagta hadda la hormari rabaa macluuman mid la yaqaan waa inay tahay bilqatri aw biru'yati lahu tiradeedaa la sheeg waa intaasoo lacagaan ku siina ama waabaad muuqataa waa loo dhiibo waa lacagtaas lacagtaasaan ku siina ishaaba lagu arkaa ama cadadkeedaa laysla sheegay lacagtii waa in la yaqaano beecoo dhammayna taas laga maarmaan u tah beecoo dhan shardiga toddobaad wa an yataqaabadaa muslimkii iyo muslamu ilayhigii muslim oo laamtu hoos dhigantao isim faacil ah iyo muslamu ilayhigii oo isim mafcuulah oo kii waxa weeyaan lacagta la siinayey ah waa inay kala qaataan lacagta waa inay kala qaataan wa an yataqaabadaa muslimkii iyo muslim ilayhigii waa inay kala qibloodaan lacagta qabla tafaruqi intaysan kala tegin intaysan kala tegin oo majliskii ay fadhiyaan waa inay kala qibloodaan rasulmaalka rasulmaalna waa barata waa lacagtii rasulmaalki waa inay kala qaataan ee badeecadaasaan aad ii keene waa saas waa kadaa milhiblaad iigu keene lacagtana insha allahu qaybna hadhow iga soo doono berri qaybna markaad badeecada keentaan kusii doonaa waxa dhan wax la yaqaan ma dariiq la yaqaanba kuma socdaan hadhowna muran iyo meel xun ay ku dambeeyaan muran iyo meel xun ay ku dambeeyaan lacagtana berri iga soo doono ama saa dambe iga soo doono ama qaybna waa ku sii doonaa haddeer qaybna waxaan markaad badeecada keentaan ku siinaa waxaas ma dhammaan waa in hadda la wada dhiibo waa in la wada dhiibo sidaasaa laleeyahy dii qayb la dhiibana qaybta hartaya khilaafku imaanaya marka oo laysku haystaa dii qayb lacagta la dhiibo shardiga sideedaad shardiga sideedaad wa an yakuuna waa inuu ahaado caqdu salami caqdiga salamka naajizan mid go-an naajiskaasoo laa yadkuluhu uusan gelayn khiyaaru shardi waxaa la rabaa caqdi go-an oo khiyaaru shardi aan lahayn inuu yahay khiyaaru majlis waa geli kara isagu khiyaaru majlisku waa galaa oo inta la joogoo lagu kala laaban kara bal si lacagteeda badeecad kaas uga mah intaan la kala tegin waa la dhihi karaa laakiin saddex maalin ka soo faker ma dhiman garirto khiyaaru shardigu ma galo saddex maalin inaad badeecadaas aan kuu doono ka soo faker waa kala gadteen lacagtii waa laga qaaday saddex maalin soo faker haddaad khiyaar waa anna saddex maalin aan soo fakera inaan badeecada keeni karo iyo inaan ka laabto maya bee kamada dhicin meesha mar haddii khiyaaru shardi geli karo wax beexu ma dhicin idinkoon taradud lahayn wax kala gata wey sideeddaa shardi uu ku ansaxay markaa salamkaa sideedda ku ansaxay in la yidhaahdo aa feecan salamkaa sideeddaas ku anfaca oo waxaa feecan nusqada ay ku sugan tahay wayasixu salamu taasaa ka feecan nusqada ay ku sugan tahay lisixati lmuslimi fiih maxaa yaele shuruudda muslim fiigu keliya ma lahayn waa annaga aragna sideedda shardi ee salamkaa guud ahaan wada leh qayb waxa weeyaan waxaa lahaaday muslamu fiihiga qayb waxaa iskale raasulmaalka qaybna caqdigiiyaaba iskale faslun fii axkaami rahni rahanta axkaamkeeduu fasal u yahay halkaana waxaan ka gelaynaa rahantii fasalkeedii faslun fii axkaami rahni rahanta axkaamteeda ayuu fasal u yahay rahanka luq ahaan waxaa la idhahdaa ahubuutu waa sugnaasho rahan waa hubuut waa sugnaasho rahana waa sugnaaday weeye xagga luqada sharciga xaa la yidhaha rahan waxaa la idhaha jaclu caynin maaliyatin wahiiqatan bidaynin yustawfaa minhaa cinda tacaduri اlwafaa'i sharciga maxaa la yidhahdaa rahan waxaa la idhaha jaclu caynin waa in cayn laga dhigo maaliyatin oo maal loo nisbeeyey cayn maal ah waxa weyaan gaari waxa weeyaan neefgeela addoon cayn oo maal ah ah waxaa laga dhigaa wahiiqatan shay loogu kalsoonaado bidayn daynaa lagugu leeyay inaad bixi weydaa laga cabsana waxaa la rabaa in lagu kalsoonaado markaasaad keenayda cayn gurigan aad leeda ama gaarigan ama ratigan ama faraskan ama baqashan ama dameerkan caynaad keeni ama dahabkan caynaad keeni cayntaas waxaad u keenee daynka lagugu leeyay in lagu kalsoonaado maxaa laga faa'iida waqtigaad qabsee shan biloodan ku dhiiba yustawfaa minhaa cayntaasaa laga oobsanaa dayntii cinda tacadulilwafaa oofintu markay suurtogeli weydo muddadiyaa la gaaray waad bixi weyda daynkii cayntaana la gada cayntaa inta suuqa la geeyo oo la gadaa daynkii laga goosana saas wey rahanta macnaheedu saas darteeda shardi waxaa noqon doonta wax gadmi kara inay ee waxaan gadmaynu rahan ma galaan marka rahan macnaheedu waa saas arkaanay leedahay waa arkaanu rahni arbacatun arkaanay leedahay wax walbana arkaantaa lagu fahmaa inay ansixeen iyo inaysan ansixinna arkaantaa lagu fahmaa wa arkaanu rahni arbacatun arkaanta rahan waa afar marhuunun wa marhuunun bih wa raahinun wa murtahinun wasiiqatun waxaad tidhahdaa marhuunun wmarhuunu bihi waraahinun wa murtahinun arkaanta oo rahanka waa afar marhuunun marhuun shay rahan loo dhigay waa caynta meesha la dhigayo oo laleeyahay shaygaan hayso daynka waqti hebelan kuu keenaa haddaan keeni waayo cayntaana la gadaa oo laga jara waa marhuunun kii rahanta loo dhigay wey wa marhuunun bihi waa daynka laftirkiisa kan asaga sababtiis rahanta loo dhigay marhuunun bihi bihi yaan ku dar waa kan asaga sababtiis rahanta loo keenay waa daynta lagu leeyahy qofka rahanta keenaya waa daynta lagu leeyahay marhuunun bihi wa raahinun waa qofka rahanta keenaya oo daynka lagu leeyahy raahin waa qofka rahanta keenaya waa almadiin waa qofka daynta lagu leeyahy alladii calayhi dayn kaasaa lala raahin wa murtahinun midka rahanta qaadanaya waa aladii lahu daynu cala daa'in waa qofka daynka leh marka marhuun iyo marhuunu bihi raahin iyo murtahin afartaas haddii arkaanta afartaas waa laga dhigaa shanna inta laga dhigaa siiqada lagu dara oo la idhaahdaa shan ka dhigo siiqada lagu wada hadlay siiqada lagu wada hadlay oo ah iijaabka iyo qabuulka faslun fii axkaami rahni rahanta axkaamteeduu fasal u yahay wa kullu maa shay dhammaantiis jaasa uu bannaanaado baycu in la gado jaasa waxaa bannaan rahnuhu rahan in loo dhigo fi duyuuni danyaalka sababtoodna rahan loogu dhigo shay kasta oo gadmaya ilaa rahanta faa'iidadeedu markaad keeni weydo daynka in la gado wey oo qofkaan xoolihiisii ku helo shay aan marka beeciis ansaxayn rahan ma galo rahan ma galo wa kullu maa shay dhammaantiis jaasa uu bannaanaado baycu beeciisa jaasa waxaa bannaan rahnuu rahan in loo dhigo fi duyuuni danyaalkana rahan loogu dhigo idastaqara markuu sugnaado hubuuta danyaalka sugnaashadooda fi dimati qofka mas-uuliyaddiisa ay ku sugnaadaan ma ahan daynta aan qaada doono rahan ugu sii hayso maya waa in dayntii qofkan lagu yeesho horta marka hore marka hore waa in qofkan dayntii lagu yeesho daynaana loo dhigaa maxaa baxay acyaanta rahan looma dhigi karo oo ma ansaxdo maxaa ka mid ah qofaa hanti kaa dhacay qofaa hanti kaa dhacay qofkii markuu hantidii kaa dhacay uu soo toobad keenay ama se adaada qabto inta dacweeyey waxaa tidhi sii hantideed iga dhacday markaasuu waa kuu keenaya kaasaa tidhi rahan ii dhig aan ku sii kalsoonaado intaad ii keenaydo ma gashaale rahantu halkaas daynay gashaa rahantu tanu dayn maahan waa qasb tan labaad waa icaarada caariyada shaygaan icaariye gaariga icaariyaan soo ku soo nacfiye kitaabkaaga icaariyaan soo ku soo nacfiye shaya caariye qofkaaga qaatay adigii muciirkaayo caariyada baxshay mustaciirkii caariyada kaa qaatay ma dhihi kartid rahanisi aan sii hayste oo haddaadan iga baabiida aan u qaato amaaan u gado maya acyaanta rahan looma dhigo acyaanta sidaa waxyaalihii la qasbigaayo la dhacay oo maqsuubkii iyo waxa wayaan caariyadii ma loo dhigo rahan ee rahanta dayn sugnaato qofka lagu yeeshay taasaa loo dhigaa weli raahini qofkii rahanta bixinaayey ilaa raahin waa la fahmaye alraahin waa almadiin aladi calayhi dayn waa qofka daynka lagu leeyo rahanta bixina weli raahini kii rahanta bixinaaya waxaa u sugnaaday alrujuucu laabasho fiihi fi rahani uu ku laabto fiihi waxaa loo celin karaa rahan caqdigii inuu ka baxo oo rahan dhiibidda eh rahan dhiibidda inuu ka baxo rahankii u celi ama marhuunkii u celi fiihi filmarhuuni kii rahanta loo dhigaayo inuu ku laabto waa inuu alaabtiisa qaato labadaasa loo celi karaa hula baajuri alrujuucla isagana culamo koroodu ka soo naqli inay labadaba loo celi karo waxaana siibaa si fiican uu yidhi in loo celiyo marhuunka marhuunka in loo celiyo saasaa sii fiican laakiin wuxuu hormariyey rahanta in loo celiyo waliraahini raahinka qofkii rahanta bixinaya waxaa u sugnaaday alrujuucu laabasho fiihi fi raahan uu ku laabto caqdigii rahanta waa ku laabaa macnaheed waa maxay waa fasaqa amase waxaa tidhaa fiihi filmarhuuni shaygii rahanta loo dhigay inuu ku laabto waa ku laabaa waa maxay waa qaadana bacda alfasl oo iska qaadana waa ka laabtay rahanna kusii maahule goormay u bannaan tahay maa muddo lam yaqbid murtahinkii uusan qibloon hu marhuunka lam yaqbid faacilka waxay celina murtahinka kii rahanta qaadanayay oo daynta kugu lahaa intuusan qibloon waa intaas intaad ka laaban kartaa hadduu qibloodo khalaas waa dhammaatay hadduu qibloodo waa dhammaatay kama laaban kartid kama laaban kartid hadduu qibloodo kama laaban kartid hadduu qibloodo laakiin intuusan qibloon ousan sifa sharciya markuu qibloonayana waxaa shardiya idankaaga inuu ku qibloodo oo adugu aad tira hoo ood ku wareejido ama qof aad wakiilatay uu ku wareejiyo ee hadduu inta rahanaan ku siinahat waxaan rahan kuugu dhigaha tidhi gaarigaas gaariga meel inta aqraku iska qaatay adoon qaada dhih kaasuu yidhi hadde waana qaatay gaarigii anaa garaash dhigay anaa haya kaas waana adiga yidhi rahanaan kuu siinaya may may maana qaada ku iriyaad leeda rahanaan ku siinoo ku iriye ma ku iri ku wareeg gaariga maya soo celi waxba kama jiraan waa laga cisho kara waxaa la rabaa inuu ku qibloodo biidni raahin raahinka idankiisa khalaas hadduu idankiisa ku qibloodo dib dambe raahinku uma laaba karo dhinaciisa waa ka xihanta laasimu dhinaciisa ka noqday caqdigaasu dhinaca kaluu jaaiska murtahinka ixsaan u samayn kara oo dhihi kara war iska qaado anaa kaa sugaaya daynke caqdigaas dhinacu marka laasim ka noqday mar haddii la qibloodo dhinacna waxuu ka yahay jaa'is cuquudda waxa weeyaan waxaa loo qaybiyaa laasimu darafayn labada dhinaca mid laasim ah oon midna ka bixi karin iyo jaa'isu darafayn labada dhinacba miday ka bixi karaan iyo jaa'isun min darafin wa laasimun min darafin saddexdaa loo qaybiyaa markeedaan insha allahu arki doonaa marka mar hadduu qibloodo waxa weeyaan waa laazim min daraf min darafi raahin laazim ka yahy wa jaa-isun min darafi lmurtahin laakiin murtahinku waa u celi kara laakiin intuusan qiblool heshiiskuna dhacay markaas waa jaa-isu darafayn intuusan qibloon waa ku siinayaa rahanaan ku siinaa shaygaasaan kuu siinaa anna waa aqbala inaad ii siido ma uusan qibloon soo maahan waa ka laaban kara raahinku waa dhihi kara maya waa ka laabtay walaa yadmanu ma damaanayo hu marhuumkii almurtahinu qofkii rahanta qaatay ilaa bitacadi xadgudub maahane rahanaad u dhiibtay qofkii rahantiyaa baaba'day waa talafta waa baaba'day qofkan daynu kugu lahaa rahanuu kaa qaatay rahantii asagu hayo xoolii uu kaa qaaday aa gacantiisa ku baaba'ay ma kuleeda kuu gudi maa hadduusan xadgudub samayn oo xadgudubkiisa aysan ku baabi'in waxay xooluu ku baabi'eenaa la fiirina tacadi isaga kiisa hadday ku baabi'een waa lagu leeya maalan gaariyaad u dhiibta ama ratiyaad u dhiibta ama farasaad u dhiibta waxaad tihi waa rahan markaasuu rarta isagaa isticmaalay saasuu ku baaba'ay ama inta isticmaalo meeshii ka wado meel kale isaga u raran ayuu gaarigii gadoomay musiiba ku dhacday waa jajabay waa lagu leeyay hala yaa yidhi isticmaal yaa yidhi isticmaal shaygii rahantaha hadduuba isticmaalo khalaas wey waa lagu leeyahy hadduu baabo laakiin hadduusan tacadi samayn oo tacadi waa maxay ammaano weeya gacantiisu waxaa la rabaa kow meel ammaana inuu dhigo duu jidkaas iska dhigo jidkaasu iska dhigay markaasa gaari wada meelahu dhiga gaari socdaa ku yimadoo jijabshay waa lagu leeyay yaa yidhi meeshaas dhig meel saxa waa inuu dhigo o waana inuusan isagu isticmaalin labo isagoo sidaasaa dab inta iska kaco iska gubta amase waxa weeyaan si kalaa musiiba ugu dhacda laguma laha dii la isqabto tacadiyaad samayd iyo ma aanan samaynna isagaa qowlkiisa la qaba haddaan markhaati la keeni qowlkiisa la qabana qowlkiisa ayaa la qabana dii la isqabtoo la murmo tuugaa la baxay uu yidhi xaloo dhama gurigiiuba naga jabsaday gaarigiina wuu qaatay markhaati keena laleeyahy markhaati hadduu keeno nabad wey dii kalena kitaabaa la marina kitaabaa la marina qowlkiisa wey waidaa qabada hadduu qibloodo almurtahinu faacilka qabada waxaad celidaa qofkii daynka lahaa oo murtahinka iyo rahanta haystay waidaa qabada hadduu qibloodo murtahinkii bacda alxaqi xaqiisii gobol ka mid ah lam yakruj ma baxaayo shay-un shay shaygoo mina rahani rahanta ka mid ah xataa yaqdiya ilaa raahinku gudo jamiicahu xaqi dhammaantiisa qofkan maalan boqol malyan oo dayna aad ka qabtay rahanaad u dhigto sagaashan malyanaad keenta toban malyan keliyaa kugu hartay rahantiisii toban malyan keliyaa igu hartaye xaq umali rahantii waa badneedee haddee kolba qayb isii ilaa waxaad igu leedaha waa wax yara maya hal shilin intuu kuu leeyahay reanta waa u haysan mar hadduu qabto ilaa aad wada bixido maahan war xooli badankoodii waa baxshaysii maaha dhammaan waa inaad bixido hal shilin intuu lagu leeyahay xoolahaagu hadday rabaan laba boqoloo milyan ha joogin waa lahayna keen inta lagugu leeyahy markaad qayb bixido qayb xaq u yeela maydid ee waa lagaa wada hayna waidaa qabada hadduu qibloodo huwa murtahinkii bacda alxaqi xaqi ka maqnaa qayb ka mid ah lam yakhruj ma baxayo shay-un shay shaygoo mina rahani ka mid ah oo ka suuli maayo gacantiisa xataa yaqdiya raahinku ilaa uu gudo jamiicahu jamiica alxaqi xaqi dhammaantiisa xaqii raahinka lagu lahaa dhammaan ilaa uu gudo ilaa uu gudo والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد